galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha mayna waa koob iyo toban sanadka laba kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mida shirkii caalamiga ahaa ee soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka soconaya magaalada london ee dalka britain
marka laga fikiray laslada gartay in hubkaas lahayn karo la ilaalin karo usan gacanta dawladda ka baxaynin ayaa dalabkaasu yimid intaasoo sanabad lama dalban in cunaqabatayn laga qaado dalka marka ka qaadista cunaqabataynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboonee hubkaas lagu hayn karo dawladduna ay adeegeeda keliya ku fulin karta hadduu ilaa iraado
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka iyo waraysiyo aanu la yeelannay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan iyo weliba aragtida shacabka waxaan aaminsanahay marka shakhsiyan shirkan inuu yahay shir muhiim u ah ummadda soomaaliyeed shirka london waxaan u arkaa inuu yahay guul inay ka muuqato istifaalo dawladnimo oo soomaaliya ka soo socda waddankaygu inuu hagaago wax u qabsamaan waa jecelnahay laakiin qofkii xanuunsanahaya hadduu intaa dhakhtar u tago meesha xanuunaysa uusan u sheegin
sidoo kale waxaannu idiin haynaa maamulka somalilan oo maanta si rasmi ah shirkadda d b wold ugu wareejiyay dekedda magaalada berbera golaha wasiirada oo muqdisho amaro dhinaca ammaanka ah ka soo saaray waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
soomaaliya waxa ay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga kaalmeeyo dib udhigis si looga kaalmeeyo dib udhigista ammaanka oo aysan u noqon colaad mid ay colaadi daashatay sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa kulanka soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay magaalada london xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa ku baaqay in sagaal boqol oo milyan oo dollar loogu kaalmeeyo soomaaliya si abaarta wax looga qabto waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo garab istaag madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarinimadeeda waxa uu sheegay inay al-shabaab kaga adkaan doonto muddo kooban haddii laga qaado soomaaliya cunuqabataynta saaran madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay inuu ku kululeyn doono madaxweyne donald trump go-aanka maraykanka ay ku gaareen in ay ku hubeeyaan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syriya marka trump uu kula kulmo toddobaadka dambe magaalada tan washington madaxweyne erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxaha daacish aanan loo sii marin koox kale oo argagixisaha isagoo intaasii raaciyay in tallaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka syriya iyo guud ahaan tan gobolka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee loo yaqaano y b g ayaa si weyn loo aaminsan yahay in ay yihiin kuwa keliya ee sida buuxda ula dagaalamo ugana lib keenay maleeshiyaadka isis balse maamulka ankara ayaa la xiriiriya kooxda b k k ee u dagaalamaysa in ay noqdaan dowlad madax bannaan maraykanka iyo turkiga ayaa b k k u aqoonsaday koox argagixiso booqashada erdogan ee washington ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mida socdaalladiisii ugu muhiimsanaa ee diblomaasiyadda
afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ahaa sida hadalka loo dhigay mid aad waxtar u leh afhayeenka ayaa sheegay u sheegay warfidiyeenada in ruushka uu markaasi rajo taxadar leh ka muujiyey aragtida ku saabsan horumarinta xiriirka ay la leeyihiin maraykanka laakiin ay sidoo kale jirto wax badan oo weli la qaban karo hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii madaxweyne donald trump uu martigeliyey lavrov kuna martigeliyey wadahadal ay ku yeesheen aqalka cadkaas oo badi diiradda lagu saarayo xaaladda ka taagan dalka syriya saraakiilsha kongareeska saraakiil ka tirsan koongareeska ayaa ku warramayay in agaasimihii f b i-da ee shaqada laga eriyey james comi uu maalmo ka hor inta aan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyaad dheeraad ah oo uu ku qabto howsha baaritaanada la xiriira ruushka uu ku lug yeesho doorashadii sanadkii hore ka dhacda maraykanka iyo suuragalnimada inuu xiriir ka dhexeeya ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne trump saraakiisha ayaa ku warramaya in codsiga uu sameeyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee maraykanka rod rosenstein taasi oo markaasi isaga iyo garyaqaanka guud jeff sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga cayriyey komi wasaaradda cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilowna magaalada london waxaa ka socdaa shirkii caalamiga ahaa ee soomaaliya iyo beesha caalamka ay martigelisay dowladda britain shirkan ayaa waxaa si wada jir ah u guddoominaya madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha britain iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka teleefonka kula xiriiray wariyaha v o a uga soo warrama london ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan goobta uu shirku ka dhacayo aada iyo aad baa umahadsan tahay ismaaciil shirka saaka ayuu furmay far badan oo caalamka ka socda iyo hay-ado waaweyn ayaa yimid dabcan waxaa shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha dalkan britain madaxweynaha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaa kaloo dabcan ku sugnaa madax fara badan oo caalamka ka iyo hay-ado inta badan dabcan daneeya arrimaha soomaaliya iyo safiiro badan oo soomaaliya qaarkood ka yimid marka wuxuu ahaa shir qaybtii horena looga hadlayay arrimaha gargaarka bani aadamnimo kadibna looga hadlay siyaasadda iyo amniga waxyaabo fara badan ayaa runtii intii shirku uu socday ay ay ku hadleen madax dhashay marka la eego ra-iisul wasaaraha dalkan britain waxay ka hadashay sida dalkeeda uu uga go-an yahay inay soomaaliya caawi loona baahan yahay in xilligan soomaaliya iyadu ay la timaado waxa ay dooneyso in bulshada caalamka ay ka taageerto oo aanay ahayn xilligii soomaaliya iyada la dhihi lahaa waxyaabahan qabo ama ama loo sheegi lahaa waxa ay doonayso inay qabato soomaaliya wuxuu ka hadlay sida ay ugu baahan yihiin taageero dhinaca amniga ah mid gargaarka bani aadamnimo ah iyo kaabayaal sidii dalka soomaaliya dhaqaale xoog badan loogu bixin lahaa waxa uu sheegay in uu dagaal la geli doono waxyaaba ay kamid yihiin musuq maasuqa iyo faqriga iyo argagixisanimada runtii ra-iisul wasaaraha dalka britain waxay sheegtay in soomaaliya waxa ka dhacaya ama gaajaha ahaata ama argagixisaha aanay ahayn oo keliya in laga hadlayo laakiin ahmiyaddu ay tahay in dhibaatooyinkaas xataa ay ay saameyn ku yeelanayaan gobolka iyo caalamka tahay in soomaaliya wax lala qabto marka runtii dhinacyo fara badan ayaa shirka looga hadlaya weli wuu socdaa kulamada qaarkoodna kuwa aan media loo ogolayn ama warbaahinta aan loo ogolayn oo xoogga lagu saarayo dabcan arrinta amniga waxyaabaha madaxweynaha soomaaliya uu soo hadal qaaday waxaa ka mid a in cunaqabateynta hubka soomaaliya islamarkaana ay heli karaan si ay u helaan hub ay kula dagaalamaan ururka al-shabaab waan gartay marka arrintan cunaqabateynta hubkao kale sidee bay soomaaliya u sheegtay inay u xakamayn doonto ama hubka haddii cunaqabateynta hubka laga qaadoo kale ay hubka u xafidi doonaan dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan dhinaca amniga soomaaliya in dhowaan ay sameeyeen qaab dhismeed ay ugu talagaleen ciidanka soomaaliya tirada ciidamadu inta ay noqon sida ay u shaqayn doonaan xirfadooda sida ay noqon doonto sida loo kala sarreyn doono marka soomaalida ay fuliyaan ama loo arko xataa in hubkaas aanu khatar ku ahayn cid kale kooxa iyo qabaa'il waxba u gelayn waa suuragal in cunuqabateynta hubka la qaado laakiin weli waxaad moodaa inaan loo soomaaliya meel cunaqabateynta hubka laga qaadi karo laakiin dowladda soomaaliya waxay ku dadaaleysaa ama ay tilmaameysaa inay horumaro ka samayn doonto dhismaha ciidanka qaran islamarkaana ay ay ay hubin doonto in marka ay cagaheeda isku taagto oo ciidan xirfad leh waan garta dalka uu ka gasho in laga qaado cunuqabateynta hubka Een, dabcan waa waxyaabo u baahan sida aan filayo shaqo aada u fara badan inay dowladda soomaaliya ka qabato ka hor intaan qabateynta hubka hindisihii ku aadanaa een, dib u habaynta ama hanaanka een, dhisidda hay-adaha amniga ee soomaaliya een, iyaga maxaa shirka laga sheegay Ah, wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo aan la kulmay aan- a- ayaa ii sheegay intaas la aqbalay Een, marka waxaan filayaa in ay ay dowladda soomaaliya codsatay in laga taageero eh, qorshahaas Eh, qorshahaas waxaa qayb ka ah ciidan soomaaliyeed oo sideed iyo toban kun gaaraya Een, waxaa kaloo kamid ah dabcan iyo eh, guud ahaan sidii eh, loogu heli lahaa dhaqaale xoog badan eh, ciidan eh, soomaaliyeed in la helo Eh, waxaad moodaa inkastoo weli aanu soo bixin eh, warmurtiyeedkii rasmiga ahaa laakiin eh, wasiirku leeyahay qorshahaas waa mid aan isla qaadanay bulshada Waan caalamka Eh, welina doodiisa ayaa socota waan garta een, goormaa la filayaa kulankani inuu soo gabagaboobo oo war murtiyeed laga soo saaro haatan maxaa xiga kulanada socda Eh, gelinka dambe ama saacadaha fooda lagu soo socda ayaa la filayaa in eh, kulanka uu soo gebagaboobo Eh, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan britain boris johnson ayaa shir jaraa'id qaban doona dabcan wuxuu ka hadli doonaa shirarkii dhacayay maanta ilaa iyo shalay iyo waxyaabaha uu kusoo dhammaaday Eh, waxaa qayb ka noqon doonta dabcan waxyaabaha ballanqaadka ah ee ku saabsan taageerada dowladda ee dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa gargaarka bani aadamnimo marka shirkaas jaraa-id waxa uu dhici doonaa haddii ilaahay idmo labada saac ilaa saddexda saac ee fooda nagu socaysa aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a uga soo warama ah london ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan goobta uu ka dhacayo shirka oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya oo furitaankii shirkan khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in al-shabaab ay ka adkaan doonaan sannadaha kooban ee soo socda islamarkaana ay ka codsanayaan qaramada midoobay in cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaado wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka mida mas-uuliyiinta soomaaliya uga qaybgalaya kulanka ayaa u warramay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli shirka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga ee u quseeya amniga dhinaca eh, bini'aadanimada iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha saddexdaa arrimood baa ugu muhiimsanaa weliba dhinaca amniga ugu ugu sarreeyey arrimaha ajandaha marka la fiiriyo sidee wax looga qaban karaa ama waxa amniga laydikala qabanaya shirka ma looga hadlay maanta aad ku- aad ka qayb galaysa As- waa laga hadlay waxaa ugu horreeya arrimaha eh, dibu- dibudhiska ciidamada eh, qalbayntooda tayeyntooda Eh, way ka mid tahay in ciidankaas uu noqdo ciidan ah, ka hortegi kara ah, dhibta maanta ay ku hayaan eh, ciid- nimankan al-shabaabka ee alqaacidada xiriirka la leh ee magaranaysa ummaddan ugumaadaya dalkana dhibaatada badan ku haya amniga eh, siyaabo badan ba wax looga qaban karaa Een, ma aha keliya in hub loo haysto oo magaranaysa dadka een, dagaalka front uu noqdo keliya Een, qodobka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in laska kaashado siyaabo badan lasaga kaashado amnigaasna wuxuu quseeyaa marka ugu horreysa ummadda soomaaliyed inay iyadu toos ay magaranaysaa u qus- eh, arri- amnigooda gacanta ku qabtaan la dagaalanka argagixisada dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka dhibka ugu horreeyana uu yahay in ummaddu ay laayaan amnigoodana ay qalqalgeliyaan isu socodka ay dhibaateeyaan marka sida keliya ama sida ugu habboon waa soomaalidu inay istaagto eh, soomaaliduna ay iska kaashato soomaaliduna ay magaranaysaa u babac dhigto cadowgaas eh, usoo tashaday ama usoo abaabulay inay dhibaateeyaan dalka iyo dadkiisaba qaab dhismeedka aad doonaysaan in ciidanka soomaaliya uu noqdo een, ma isleedahay waa mid een, een, laydinka aqbalay shirka dabcan eh, waa la aqbalay eh, qaabdhismeedkan wuxuu noqon doonaa mid eh, ku habboon eh, dhibaatada maanta maanta wadalka- waddanka ka jirta mid eh, looga hortegi karo hadduu ilaahay raado Een, dhib- waxyaabaha qaarkood ee, aad aad maanta ka hadasheen waxaa ka mid ah in cunqabateynta hubka soomaaliya laga qaado Een, haddii aad heshaan hub oo cunqabateynta laydinka qaado een, ma hubin kartaan hubkaas iyo inaanu gelin gacanta qabaa'il ama kooxo dhibaato u keeni kara amniga dalka Eh, marka laga fikiray eh, la- laslana gartay in hubkaas la la hayn karo la ilaalin karo uusan gacanta dowladda ka baxaynin ayaa dalabkaas u yimid intaasoo sanaba lama dalban in cunaqabatayn laga qaada dalka marka ka qaadista cunaqabataynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboon ee hubkaas lagu hayn karo dowladduna ay eh, adeegeeda keliya ku fulin karto hadduu ilaa iraado kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u warramaya waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kale shirkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee london soomaaliya loogu qabto tan iyo sanadkii labakunlabayotobankii haddaba rajo intee la eg ayay ka qabaan shacabka soomaaliyeed waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulaah ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka degan muqdisho bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiweli cabdulaahi xuseen waxaan ku magac dheerahay kaytoon haddaan ku hormaro shirka london waxaan aaminsanahay shirka london inuu yahay shirarkii soomaalida ay u tegi jireen dalka dibaddiisa mid ka mid ah waxaa laga yaabaa wakhtiga iyo dadka ka qaybgelaya inay kala duwan yihiin laakiin normally soomaalida waxaan aaminsanahay marka shakhsiyan shirkan inuu yahay shir muhiim u ah ummadda soomaaliyeed khaasatan xilliga hadda aan joogno dowladdan hadda cusub oo hadda noo dhalatay bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdiraxmaan cali khayre oo hadda ku sugan magaalada muqdisho su-aashaadi weydiisay shirka london waxaanu arkaa inuu yahay guul inay ka muuqato istifaalo dowladnimo oo soomaaliya ka soo socda maadaama madaxdii soomaaliyeed ay ku midoobeen hal mowqif arrinkaas waa arrin na rijo gelinaya haddaan nahay shacabka soomaaliyeed aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaana leenahay inaan naqanno shacab iyo dowlad insha allahu si aan u gaarno horumar barwaaqo iyo baraare bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisamed yuusuf cilmi wallaahi shirka london waxaan dhihi lahay waa shir aad iyo aad u rajo badan oo aad iyo aad ummadda soomaaliyeed haddaan nahay aan ugu faraxsannahay waa shir looga wada hadlaayo qaabka dowladaha internationalka ah iyo dowladda soomaaliya lagu wada shaqayn lahay haddana waa shir aad iyo aad noo rajo gelinayo oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waa soo dhoweynaynaa aygu waa salaad cilmi axmed runtii waxaan u arkaa shirka london haddaad weydiisay in uusa ka duwanayn shirar hore hore u dhacay qof ahaan aniga personally rajo waa iska wada jecelnahay waddankayagu inuu hagaago wax u qabsamaan waa jecelnahay laakiin qofkii xanuunsanahaya hadduu intaa dhakhtar u tago meesha xanuunaysa uusa u sheegin waxa weeye waxba kama dawoobayaan anugu sidaan qabo waxaan u malaynayaa sidii aan ku arki jirnay kuwii hore inuusan waxba ka duwanayn oo midho dhal noqonayn sababtoo ah marka gurigaaga uu hagaagsan yahay oo micnaha qofka xanuunsan oo dhakhtarka u socday hadduu qariyo wixii uu qabay waxba ka hagaagi mahayaan madaxda meesha tagtay waxaa loo baahan yahay xaqiiqada inay ka saxaan waddanka gudihiisa markaasaa adduunkuna wax la qaban karaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka degan magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay rajada ay ka qabaan kulanka ka dhacaya magaalada london inta uu la egyahay waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena iyadoo ajendayaasha shirka ka socda london uu ugu weyn yahay ammaanka iyo sidii soomaaliya looga taageeri lahaa ciidan qaran oo xoogan ayaa waxaa magaalada muqdisho go-aano dhinaca ammaanka ah iyo ilaalada mas-uuliyiinta la xiriira ka soo saaray golaha wasiirada kulan ay maanta yeesheen waryaheena caashe ibraahim aadan ayaa go-aamadaasi ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowladda cabdiraxmaan cumar cismaan
bismillahi raxmaan raxiim shirkii golaha wasiirada maanta waxaan warbixin ka dhegeysanay taliyaasha ciidamada booliiska xoogga dalka soomaaliyeed iyo nabad sugidda oo ku saabsan sidii amniga dalka loo sugi lahaa iyo qorshayaasha ay soo diyaariyeen sidii loo dhaqangelin lahaa markii la dhegeystay dood iyo falanqeyn kadib goluhu waxay soo saareen go-aano loogu fududeynayo taliyaasha ciidamadu inay amnigana sugaan nabadeyntana ka shaqeeyaan isla markaan la dardar geliyo muxuu ahaa sidii amniga dalka loo sugi lahaa marka kulanka ma wuxuu ahaa kulan caadi ah mise wuxuu ahaa kulan gaara oo xaalad gaara in lagaga hadlo un loo qabtay kulanka joogtada golaha wasiirada oo isbuucii hore markii looga hadlay arrimaha qorshaha amniga la laga codsaday taliyaasha inay la yimaadaan qorshahooda tafatiran si wixii markaas go-aamo ugu baahdaan golaha wasiirada loo fuliyo taas ayaa keentay in maanta go-aamadan maaragtay muhiimka ah loo arkayo in lasoo saaray oo qodobada ugu waaweyn ay kamid ahaayeen ko in ciidan ka howlgala xasilinta caasimada oo isugu jira booliis xooga dalka iyo nabad sugidda si degdega loo sameeyo hal hoggaan oo midaysan ay yeeshaan waxaa kaloo la mamnuucay ciidamada hubeysan iyo gaadiidka dagaalka in ay magaaladan muqdisho joogaan oo ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo hubka culus waxaa kaloo la mamnuucay hubabka culus muxuu aha ay ka weyn r k forty seven inaan magaaladan lagu dhex wadan karin cid kasta oo noqoto xitaa mas-uuliyiinta loo fasaxay in gaarigooda afar askari un ay saarnaan karaan sidoo kale waxaa iyadana go-aamada ku jiray in taliyaha booliska laga codsaday muddo lixdan casho ah inuu kusoo dhiso ciidamo gaar ah oo ilaaliya muxuu ahaa madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta sidoo kale arrimaha oo aadka looga hadlay waxay ahayd in goobaha ganacsigu iyagana mas-uuliyad iska saaraan inay amniga la sugaan ciidanka oo falkii ka dhaca goobta ay joogaan inay iyaga mas-uul qaadanayaan haddii aysan la shaqaynin hay-adaha amniga arrimaha kale ugu weyn waxay ahayd in la la laysku raacay in la dhiso muxuu ahaa xarunta hogaaminta howlgalkaas xasilinta caasimada laga hirgelinayo iyo sidii wacyigelinta bulshada la isaga kaashan lahaa intaasa ugu muhiimsaneed go-aamadii maanta goormay marka go-aamadani dhaqan galayaan yariso go-aamadan sida ugu dhaqsiyaa badan ko ciidamadii baa la faray in la isu keeno marka waxaan rajayneynaa maalmaha soo socda in ciidamadaasna laisu keeno kadibna hoggaankaas uu bilaabo howlgalkii oo dhammaan caasimada ah waxaana la rajaynayaa in muddada saddexda bilood soo socoto magaaladan ay noqoto magaalo laisku hadleyn karo hubna aan lala dhex wadanin amnina ah si looga hortago qaraxyada waxaa kaloo iyadana go-aamadii kamid ahaa wadada maka mukarama oo dhowr qaraxyo soo noqday in laga mamnuucay in gawaarida ay meeshaas barking ka dhigtaan iyadana waxay ku jirtay qorshaha waxaad markaa ka warantaa waxaa dalkaaga ku jirta in qodobada laysla soo qaaday ay ku jiraan in ciidam in mas-uuliyiinta dowladda loo sameeyo askar ilaalisa marka taas goormay dhaqan galaysaa haddaad sidoo kale i raacisana askartaasi ma waxay noqonayaan kuwa iyaga la socday soo xusheen oo loo sharciyeynayo mise kuwa ay dowladdu iyada u qoreyso sidaas amnigood ay ku sugayaan mas-uuliyiinta
waxaa la qorsheeyey in taliyaha booliska uu soo diyaariyo ciidamo oo special force ah oo kuwan ilaalada muxuu ahaa madaxda ah muddo lixdan casho ah inta ka horeysana in mas-uuliyiintu ay hadda ciidamada ay haystaan aysan magaalada markay marayaan afar ka badan loo ogoleen hubabka waaweynna aysan ku haysan karin jidadka magaalada marka taas hadday dhaqangelee laakiin mustaqbalka laba bilood gudahooda waxaan rajayneynaa ciidan oo gaar ah oo uniformkoodi leh oo ah ciidanka ilaalada oo v i b protectionka wax loo yaqaano in laga hirgeliyo dalka sidaasna ay ku dhammaato in ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ah oo qori haysta oo caasimada ama magaalooyinka dhex maraya inay dhacdo ayaa laga hortegaya marka taas ayaa muxua dhici doonta insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo u waramayay waryaheena caasho ibraahim aadan
galab wanaagsan mar kale mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka senadka mareykanka ayaa dalbanaya in xeer ilaaliye madax bannaan loo dhiibo baaritaanka lagu hayo faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday sanadkii kii hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne donald trump uu dhowaan ereyey madaxii laanta dambibaarista maraykanka ee f b i da james comi waryaha v o e da michael bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobaya madaxweyne donald trump ayaa shaqakicirinta james comi waxa uu salka uga dhigay sidii uu comi ula tacaamulay baaritaanadii hillary clinton ee isticmaalka imiladeedii gaarka ahaa hase yeeshee dimuqraadiyiinta oo uu ka mid yahay senator jack shumer ayaa iyagu waxa ay qabaan shaki kale oo kaasi ka duwan
su-aasha ayaa ah maxay arrintani u dhacday habeen hore waxaan ognahay in agaasime komi uu hogaaminayay baaritaanada ah haddii ololihii doorashada ee trump uu xiriir kala dhexeeya ruushka dembi weyn ayay noqonaysaa arrintan baaritaanadani ma waxay noqdeen kuwo aad ugu soo dhowaaday hoyga madaxweynaha
dimuqraadiyiinta qaar ayaa tallaabada donald trump uu ku dhaqaaqay waxay la barbardhigayaan tii uu sameeyey madaxweynihii hore richard nixon kaasoo iscasilay kadib fadeexaddii watergate waxaana jiray koox si gaar ah u baaraysay fadeexaddaasi taasoo dimuqraadiyiinta hadda ay iyaguna doonayaan in sidaasi oo kale la sameeyo
dacwad ooga gaar ah ayaan kormeer maalinle ah kala kulmi doonin xeer ilaaliyaha guud iyo cid kasta oo waaxda cadaaladda ka tirsan taasi macnaheedu waa in dacwad oogaha gaarka ah uu helo xorriyad weyn oo uu ciddii doono ugu yeedho su'aalaha noocii uu doonana ku weydiin karo sida ay u samaynayaan baaritaannada magacaabidda dacwad ooge gaar ah waxa ay noqon doontaa tallaabo soo dhoweyn ah oo dhinaca saxda ah
sharci dejiyaasha qaar ee ka tirsan jamhuuriga ayaa sidoo kale waxa ay su-aal ka keeneen wakhtigani sababta koomi loo ceeriyey laakiin hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka mitch mcconnell ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dimuqraadiyiintu ay arrinka ka badbadiyeen waxaana qaarkood uu sheegay in ay soo jeediyeen in koomi uu shaqada ka tago kadib markii agaasimahii hay-adda f b i-da uu ku dhawaaqay inuu dib u furay baaritaanadii la xiriirtay isticmaalka imiladeeda gaarka ah ee hillary clinton ka hor wax ka yar laba toddobaad uun xilligii doorashada ay dhici lahayd bishii november sanadka
wax kasta oo uu qof u maleeyo marxaladda agaasime james comi uu ka qabtay baaritaannada xoghaye clinton ee ku aadan isticmaalkeeda iimeilka gaarka ah ee aan loo sharciyeen iyo sida ay u dayacday warbixinno xasaasi ahaa waxaa cad waxa ay saaxiibadeena dimuqraadiyiintu ay ka aaminsanaayeen taasi labaduba wakhtigaas iyo kadibba mitch mcconnell waxa uu sheegay in samaynta dacwad oga gaar ah oo arrimahaasi loo xilsaaro uun ay dib u dhigi doonto baaritaanada hadda socda ee ku aadan arrimahaasi ee ay wadaan aqalka capital hillka iyo sidoo kale waxda cadaaladda
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo koobayey warbixintii uu inoo diyaariyey wariyaha v o a michael bowman
Thank you.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhagaysanaysaan qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydiiye dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
soomaaliya waxay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga kaalmeeyo dibudhiska iyo ammaanka oo aysan ugu noqon colaadii daashatay sidaasi waxaa yiri mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa kulanka soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay london xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku baaqay in sagaal boqol oo milyan oo dollar lagu kaalmeeyo soomaaliya si abaarta wax looga qabto waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo isgarabtaag madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna khudbadda ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarinimadeeda waxa uu sheegay in ay al-shabaab kaga adkaan doonto muddo kooban haddii laga qaado soomaaliya cunuqabataynta hadda saaran saraakiil ka tirsan koongareeska ayaa kusoo warramayay in agaasimihii f b i-da ee shaqada laga eriyey james comi uu maalmo ka hor inta aan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyaad dheeraad ah oo uu ku qabto howsha baaritaanka la xiriirta in ruushka uu lug ku yeeshay doorashadii sanadkii hore ka dhacday maraykanka iyo suuragalnimada inuu xiriir ka dhexeeyo ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne trump saraakiisha ayaa ku warramaya in codsigaasi uu sameeyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee maraykanka rosenstein kaas oo isaga iyo garyaqaanka guud ee jeff sessions ay soo dhiraan dhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga ceeriyey comi
afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu sheegay khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ahaa mid sida hadalka loo dhigay aada waxtar u leh afhayeenka ayaa warfidiyeenada u sheegay in ruushka uu rajo taxadar leh ka muujiyey aragtida ku saabsan horumarinta xiriirka ay la leeyihiin maraykanka laakiin ay sidoo kale jirto wax badan oo weli la qaban karo hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii donald trump uu martigeliyey lafrof wadahadal ay ku yeesheen aqalka cad kaasoo badi diiradda lagu saaray xaaladda dalka syriya madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay inuu ku kululeyn doono madaxweyne trump go-aanka maraykanka ay ku gaareen in ay ku hubeeyaan maleeshiyaadka kurdishka ee syriya marka uu trump kula kulmo toddobaadka dambe magaalada tan washington madaxweyne erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda daacish aanan loo sii marin koox kale oo argagixisa isagoo intaasi raaciyay in tallaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka syriya iyo weliba tan guud ee gobolka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee loo yaqaano y b g ayaa si weyn loo aaminsan yahay in ay yihiin kuwa keliya ee sida buuxda ula dagaalamo ugana lib keenay maleeshiyaadka isis
wararkan iyo warbixinadanna waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii ay seegaana iyo inta jeclan ee mar kale dib u daalacato waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shirka ka furmay magaalada london ee ariga britain shirkaasi oo diiradda lagu saarayay sidii wax loogu qaban karo dowladda soomaaliya iyadoo xoogga la saari doono sidii amniga iyo dhaqaalaha dib looga dhisi karo waddanka soomaaliya shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey dowladda britain waxaana ka qaybgelaya in ka badan afartan dowladood haddaba dowladda soomaaliyeed shirkaasi dhaqaalaha loogu yabaaho ama waxyaabaha ka soo baxa maxay ay ka faa'iidi doontaa mase shirarkii hore oo la qaban jiray ayuu noqon doonaa shirkani xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga shareecada iyo sheekh nuur sheekh cusmaan qudibi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh nuur sheekh nuur shirkani waa furmay maanta ayuu si rasmiya u furmay maxaa shirkani laga filan karayaa oo maaragtay soomaaliya horumar u ah bismillahi raxmaan raxiim colada waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha waan idin salaamaya waxa weeyaan horta shirkan maanta furmay waa shir aada u muhiima oo dowlado badan ay kasoo qeybgelayaan dowladda soomaaliyeedna fursad weyn oo qaaliya ayay u tahay maadaama oo dowladu dowlad cusub ay tahay oo hadda bila jirta waxyaalaha xoogga lagu saari doono ay ugu weyn tahay amniga iyo waxaa loo yaqaana iqtisaad dhaqaalaha waa laba shay oo muhiim ah oo shirkan maanta ka furmaya london lagu soo looga hadli doono marka oo maanta ka furmay marka waxa weeyaan dowladda fursad weyn oo qaaliya bay u tahay insha allah waxaan rajaynaynaa maadaama oo dowladdeena madaxdoodu ay waayahan oo dhan gacanta ku hayeen musuq maasuq inay la dagaalamayaan wixii ballanqaadyo ahoo meeshaas ka ka dhaca inay sidoodu gacantooda ugu soo geli doonaan insha allahu taala haddii iyaga laga helo xiriirkii iyo calaaqadii iyo xiriirkii beesha caalamka inay iyagu wanaajiyaan oo meeshii loo baahnaa ay marsiiyaan oo macnaha wax wanaagsanaa marka uga soo bixi karaa dhigi kartaa dowladda soomaalida saasay ila waaya waa kuugu soo noqonayaa sheekh nuur waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan isla su-aashaas
run ahantii colaad waa mahadsan tahay iyo sheekh nuur oo barnaamijkiiga la qaybgelaya anigu ma qabataa waxaan qabaa shirkaas runtii inuusan waxba kaga bedelaan doonin shirarkii hore soomaaliya lagu qabtay xiliyadii labada kun iyo labaiyo tobankii iyo labada kun saddexiyo tobankii dowladdii shariif iyo xasan sheikh haatanna ay tahay koob iyo tobanka may labada kun toddobiyo tobanka oo loo qabanayo dowladda farmaajo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ma aaminsani in ay wax kusoo wax soo kordhinayso arrinka anigoo sababeynaya run ahaantii caalamka sida looga bartay shirar noocan oo kale ay qabteen kuma cusba run ahaantii qorshaha dowlad kasta lagu fashilinayo in macnaha gogol xaar u tahay oo dowlad walba lagu soo dhaweeyo qorshaha afarta sano ay ku shaqaynayso iyadoo run ahaantii sidii wax loo yabahay ama looga taageerayo oo arrimahaas runtii waxaa la sheegay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dibudhiska iyo waxyaabahaas in looga hadlayo shirka haddana sidii meesha looga dhawaaqay ama looga muujiyey ma u hirgelayaan caqabadaha jirana waxaa waaye nidaamka runtii dowladda dhexe lasoo marsiin maayo boqol iyo labaatan hay-ado waaya cabdiraxmaan kuusoo noqodana sheekh nuur waa maqlaysaa cabdiraxmaan rajaxumo ka muujinaya marka ma kuu muuqataa adiga taas waxa weeyaan colaadow horta walaalka cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay beesha caalamku horta sideedaba iyadu wax ma fashiliso wadankan iyo sistamka ka jira iyo hogaamiyaasha wadanka ka jira iyaga ayaa markii shaqadooda gabaan oo shaqadii loo baahna ay qabsan waayaan oo xiriirkii beesha caalamka ay wanaajin waayaan markaasu meeshaasu fashilku ka yimaadaa oo wixii la ballan qaadayna laga yaabaa inay dib ay ula laabtaan dadkii wax ballan qaaday laakiin anigu waxaan qabaa aragtidayda ay ila muuqataa maadaama oo wadamada soomaaliya faragelinta ku hayo amasom ay ugu horeyso kulligood ay shirka kasoo wada qeyb galeen dowladeenna madaxdoodu hadday si wanaagsan u shaqeeyaan oo musuq maasuqa la dagaalamaan oo ururadan xag jirka ahoo wadanka ku batay ay la dagaalamaan oo wadankaas ku amnigiisii iyo ay soo celiyaan dhaqaalihiisiiba waxaan is leeyahay beesha caalamku way ku gacansiin doonaan wixii ay ballan qaadaanna sideedii u imaan doonaan anigu aragtidaasaan qaba oo macnaha soomaaliya waxaad leedahay rajo fiican hadda u muuqato nacam si wanaagsan maadaama xalay xalay ugu dambeysay shirka qurba joogta madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadanayay wuxuu ku sheegay soomaaliya al-shabaab iyo dowladdu kulligood inay wada isticmaalaan qoriga akayga ak forty sevenka inay wada isticmaalaan haddii cunaqabataynta dowladda laga qaado oo caburiska awoodooda la daciifinaya intii la laga qaado hub ay soo gataan dowladdu ciidama ay tababarato dhaqaalihii ay soo ceshato oo musuq maasuqa la dagaalamaan beesha caalamku kaalinta koobaad bay qaadanayaan waayo inagu hadda waxa aan ku taagannahay oo ciidamadeena mushaaraad ka siiya waa beesha caalamka way inagu dhaqaala in inagu leenahay hadda isku bixina ma haysano laakiin beesha caalamkaa taageerta oo gacan siisa oo wadanka ciidamada iyo waxa jooga uuna hadday rabaana iyayna sidii loo baahna ayayna noqonin laakiin waxa sistamka aynu ku taagannahay beesha caalamka naga taageerta waaya cabdiraxmaan shiiku waa maqlaysaa waxyaabo badan uu fiiriyey dhinacyo badanba uu ka fiiriyey marka adigu xaggee kaaga muuqataa rajo xumada intaa la colaadow horta sheekh nuur waan u mahad celinayaa shirkan shirkii ka horreeyey tusaale haddaan usoo qaadan waxaa loogu magac daray new deal waa hoogii soomaaliya ayaa halkaas lagu korfeeyey marka kanna runtii magac waa loo bixin doonaa kolley haddeer markii warmartiyeed ka soo baxo marka waxaan filayaa arrintaa inay tahay runtii arrin aan soomaaliya xamili karin soomaaliya waxay u baahan tahay saaxiibo arrintaa ay kala tashato sida dhismaha ciidanka dhismaha dhaqaalaha ee muxuu ahay dib- ee dib u soo celintii kaabayaashii dhaqaalaha iyo ha- ma- macnaha muhiimaddu taas waa ay dowladdu la Ha- tagtahay ha- muhiimadaas waa la tagtee Eh.
laakiin sida aad wax u rabto Eh.
ma u helaysid in cunna qacdoteen lagaa qaado ma sahlana in Awgiyihii islamarkii gudaha fadhi- in ha in islamarkii muxuu ahay ii sheeg ee- ee, ha- lacagta aad leedahay deynta ha laga dhimo ee, process dheeray maraysaa marka waxaan aaminsanahay run ahaantii inaysan arinta sida la moodayay aysan noqonin marka arintaa waxay noqonaysaa ay la mid noqonaysaa wadadii ay martay new deal haddii xataa wax walba la sameeyo new deal haddeer wax uu soomaaliya kusoo kordhiyay haddeer oo aan la taaban kara ma jirto kanna sidoo kale wey marka haddii soomaaliya iyada looga baahan yahay inay arrinkaa ay kala yeelato wadaxaajood dowladaha tuunka weyn ee caalamka hogaamiya sidii eh, muxuu ahay so- ruushka oo kale eh, muxuu ahay dowladahan china oo kale eh, jarmalka oo kale ingiriiska oo kale waa macquul in ay macnaha ay ay dhismihii ay saaxiib gaara la noqotay si arrimaheeda ay u fulaan laakiin hay-ado n g o ah oo cuuriyaaminta soomaaliya ku caanbaxay ma u malaynayo inay wax soo kordhinayeen oo macnaha waxyaabaha ka soo baxay ha soomaaliya cidna uma maqna ceelna uma qodna Way.
annagaa rabnaa inaan isku tashanno waaya een, sheekh nuur eh, shirkan wuu socdaa een, een, rajooyin badanna waa laga filayaa marka sidii loogu talagalay misleeda waxaan waa u hirgelaya Een, horta waxa weeyaan een, een, wa- wa- anigu waxaan isleeyahay aragtida iila muuqataa horta een, new deal buu walaalkii soo qaaday new deal markii la gaadhay oo wax la ballan qaaday een, madaxdii soomaaliyeed ee meesha tagtay oo ka qayb gashay markay soo laabatay qorshihii ay meesha la tageen miyay hirgeliyeen taasaa meesha taal haddii madaxdeennu maanta ay la dagaalanka al-shabaab oo iyo ururada argagixisada ay meesha la tageen dhaqaalihii waddanka inay soo nooleynayaan ay meesha la tageen een, askartii in la dhiso cunuqabatinta laga qaado ay meesha la tageen markay soo laabtaan haddii qorshihii ay degsadeen si toosa intay u bilaabaan ee shaqadii qaranka ay ay nooleeyaan dee beesha caalamku way fiirinayaan waxa weye waxaan waa la waa la analyse garaynaya siyaasadda sideedaba analyse baa baa lagu sameeya hadday wadadii loo baahnaa ay ku socdaan dee waa la ballanqaadki waa la siinaya hadday sidii new deal dowladdii soo gashay oo kale ama madaxdii soo gashay oo kale ay noqdaanna dee markaas taageeradoodii way kala laabanayaan laakiin anagu waxaan isleenahay dowlad cusub weeye madax cusub weeye ee kuwii hore way ka duwan yihiin qorshahooda inay hirgeliyaan oo qorshaha ay u dejisteen ee la dagaalanka al-shabaab oo kale iyo ee, ho- cunaqabataynta waddanka in laga qaada iyo dhaqaalihii waddanka in la soo celiyey waxaas hadday hirgeliyaan waxaan isleenahay boqolkiiba boqol madaxdu waa guulaysanaysaa ummadeena soomaaliyeed inay madaxda la shaqeeyaan baa lagu guulaysanaya beesha caalamku inay ku gacan siiso qorshahaas ayaa lagu guulaysanaya baan isleeyahay insha allahu tacaala guul baan u rajeynaya waaya Een, ugu dambeyntii cabdiraxmaan een, sh- rajada ugu dambeysa oo isleedahay rij- shirkani waa waa maaragtay soomaalidu way ka heli karaan oo oo wax wanaaga oo ka soo baxa horta ee saad wax u rabto u wada heli maysid warmurtiyeedkana kolley waan sugaynaa inuu warmurtiyeed ka soo baxo ee arrinta ugu mushkiladda ugu weyn waxaa waaye dhismaha ciidanka ay runtii madaxda caalamku ku dhawaajiyeen hadeer intuu shirku socday in ciidamada soomaaliya la dhisayo laakiin waxaa laisku khilaafsan yahay muran badan dhalisay see loo dhisaya in awoodii soomaaliya runtii sideed iyo toban kun oo askari oo hab federaalisma lagu maaragta qaybiyo taas bay ay madaxdu la shir tagtay taana runtii ma ahan wax oo haddeertaan ee fursad siin karta in amisom xataa ciidanka sideed iyo toban kunka ay kala wareegaan ammaanka waxaan u baahannahay waxaa weeyaan ciidan madax intaa ka badan amisooma Ciidan- waddanka joogaa la yidhahda ciidan intaa ka badan oo amisomaa jooga ciidan intaa ka badan oo soomaaliyaha joogta laakiin nidaamka annaga aan u baahanaa waxaa weeye ruuxa markuu wax haystaa wax loogu daraa annagu inaan dib isugu laabanno annagu inaan qorshe cad la imaano si aan macnaha ammaankanaga iyo dibudhiskanaga dowlado badan aan lasaan hore uga dhawaajiiba waxaan kusoo gabangabeynayaa oo madaxda soomaaliyeed aan runtii aan ugu baaqayaa in arrintaa oo maalin walba shirarka noo lanoo qabanayo inay joogka ee macnaha arrintaas ay ay macnaha ay Laga gudbaa la- laga gudbo oo anaga wax oo qabsanaba tusaale keen.
ay un macnaha ku cibro qaataan shirarkii hore oo lagu qabtay london oo one iyo two tiriigiya la maraa kii saddexaad u ah mid afraadna ee, waa la qaban doonaa dowladda dhalo oo afarta sano kadib waa loo qabanaya waayo haddiisan qorshe aadan la imaan qorshaa lagu sameynaya afarta Waay, sano waay, waay, aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga sharciga iyo sheekh nuur sheekh cusmaan qudubi oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad markana somalilan magaalada berbera waxaa maanta oo khamiisa si rasmi ah maamulka dekeda berbera ula wareegtay shirkadda d b wold ee dalka imaaraadka carabta oo hore heshiis shan iyo labaatan sanaa ula gashay somalilan waryaheena barqad maxamuud kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas munaasabad loo qabtay furitaanka mashruuca horumarinta iyo ballaadhinta dekadda berbera ee shirkadda d b weld oo ku qabsoontay magaalada berbera ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda somalilan oo hogaaminayay madaxweyne siilaanyo wafdi ka socday dowladda etoobiya oo uu horkacayay wasiirka gaadiidka ee dalkaasi abdisa yadeta iyo sidoo kale wafdi ka socda dowladda imaaraadka oo isugu jiray mas-uuliyiinta shirkadda d b weld iyo ganacsato kale madaxweyne siilaanya oo halkaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa ka hadlay muhiimadda ay xukuumad ahaan iyo dal ahaanba mashruucani ugu fadhiyo maalgashiga casriyeynta iyo balaarinta dekadda berbera waxa wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada somalilan waxaa kaloo uu dhiirigelin doonaa uu dhiirigelin u noqon doonaa mashaariic kaloo muhiima iyo shirkado caalami ah oo dalka maalgashiga ku sameeya dhinaca kale maalgashigan waa mid musharo shaqo u abuuri doona xooga dhallinyarada dihin ee shaqala-aantu hayso sidoo kale guddoomiyaha shirkadda d b wald suldaan axmed bin sulaymaan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday shirkad ahaan iyo inta dal ay ka howlgalaan iyo sidoo kale mashruucani waxaanu ku faraxsanahay iyadoo horumaru ka yahay madaxweynuhu ay somalilan go'aansato inaanay gacmo shisheeye waxba ka sugin ee ay isku tashato afartan milyan ee qof ee reer somalilan waxay qani ku yihiin codad shaqaale waxayna aaminsan yihiin awoodooda iyo sidoo kale mustaqbalkooda berbera waxay noqon doontaa marin ganacsiyad aad u muhiim ah mustaqbalka somalilanna wuxuu ku xidhan yahay mustaqbalka iyo horumarinta suldaan axmed bin sulaymaan waxa uu sheegay in berberi leedahay door ganacsi oo loo baahan yahay inay qaadato berbera waxay leedahay door ay tahay inay ciyaarto waxay suuq u tahay afar milyan oo qof ballaadhinteeduna waxay buuxin doontaa baahida etoobiya oo qabta inay wax kala soo degto kuwaas oo boqolkiiba labaatan iminka ganacsigooda korayo waxaa kaloo guddoomiyuhu sheegay in intii ay joogeen howlwadeennadooda somalilan ay arkeen shaqaale iyo dadweyne u diyaar ah horumarinta iyo mashaariicda la xidhiidha geesta kale wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda etoobiya abdisa yadeta oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay dal ahaan u leeyihiin mashruucan iyo dekadda berbera fursad bay ii tahay inaan ka qayb galo dhacdadan taariikhiga annagana dal ahaan fursad weyn bay noo tahay sababtoo xidhiidhka ka dhexeeya labadeeda shacab waa mid taariikhi ah walaalnimo iyo mid qusumo muddooyinkana xidhiidhkayga taariikhiga ahi wuu sii koraya oo wuxuu noqday mid iskaasho oo labadeeda shacab ay ka faa'idi doonaan mustaqbalka dabcan sidaad ogtihiin ganacsiga etoobiya waa mid koraya tobankii sane ee lasoo dhaafay sidaas darteed qaran ahaan waxaanu doonaynaa inaanu sii xoojino xidhiirkaanu la leenahay dariska iyaga somalilan si aan u joogtayno xidhiirkayga horumarineed islamarkaana aan u xaqiijino in labada shacab ay ka faa'idaystaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington ayaad la socotaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii aan toddobaad waliba hadahaan oo kale idiinsoo gudbin jirnay ee dhakhtarka weydii ibraahim xasan daandure oo soo diyaariyey waa kan
waxaa igu martiya dhaktar xuseen cabshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaan sii ambaqaadaynaa noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka waxaana su'aalo xanuunkaasi la xiriira dhakhtarka weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray bismillaah ee, magacayga waa xuseen cabdulaahi macali yuusuf ku nool magaalada muqdisho cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo shanta sano ilaa lixda sano walaal waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicine ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoonba dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qabo ayaa waxa weye dhici karta ilmaha waxa weeye meelaha da'da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cudurro kansarada ka mida oo si gaara waxaa jira ilmaha yararka ugu badan sida lukimiyada waxaa loo yaqaano oo maaragta dhiigga ku dhaca nuuc maaragta ka mida kansarka dhiigga ku dhaca waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxaa loo yaqaano brain tumorka nooc ka mid a oo waxaa jira ilmaha yararka ku badan waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxaa loo yaqaano bone cancer nooc ka mid a waxaa jira ilmaha yararka ku badan iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yidhaahdo bilmatal mana kuu sheegan karo dhibtii waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqanayo lugta inuu xoqxoqdo lugta maaragtay ama meel kuusan korkiisa lagu arko ama cunugii oo cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa ka hoosgaraynaya in aan la garanayn calaamadahaas haddii lagu arko waxaa la rabaa isla markii cunugan dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarahayana lagu daro mar kasta cudurka kansarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a magacayga waa abshiro sheekh yuusuf ku nool magaalada muqdisho xaafadda hodan waxaan dhakhtarka weydiin lahaa ma la daaweyn karaa cudurka kansarka walaal abshir cudurkaani horta wuxuu maraa marxalado waa marxaladahaas ilaa afar marxaladood ayay dhakhaatiirtu u kala saaraan waxaa loo yaqaano afka ingiriiska stage stage one two three and four marka waxaa weeye marxaladaha koowaad waa eerli weeye waa bilow cudurku inta maaragtay uu ku jiro marxalada hore ee eerliga ah cudurkan waa la daaweyn karaa dhammaanba cudurada kansarka marxaladda koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa nasiib daro dadka soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe u galay sida marxaladda saddexaad iyo afraad xilligaa markuu gaaro cudurka kansarka lama daaweyn karo khaasatan marxaladda afraad markuu gaaro waxaa loo yaqaan m stage ama stage four meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo oo aada iyo aada usoo dhaco ayay dadka soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan ay la or ordahayaan dibad ha la geeyele markaas dibad in la geeyaa wax macno ah oo ay samaynaysaa ma jirto waa waa sidaas weeyaan xaqiiqadu cudurkan waxaa la rabaa wakhti hore in layska baaro oo wakhti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo dadka soomaalidu aad bay ugu khaldan yihiin inay ka aaminsan yihiin cudurkan inaan la daaweyn karin bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la cabdiweli axmed jiisow doctoorka waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka cudurada la kala qaado ma ku jiraa mase ma la kala qaadi karaa walaal aad baad u mahadsan tahay cabdiweli su-aashaas wax badan oo badan ayay nagu soo noqnoqotay mar kasta ayaan la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa guriga ma lala seexan karaa hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed ana dhagaysanaya meel kastoo ay dunida joogaan cudurkan inaan la kala qaadin cudurkan lama kala qaado hawe laguma kala qaado weel laguma kala qaado si kale laguma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagula cuno in lala seexdo wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado inaan wax khatari haba yaraatee ku sugnayn intaas ayaan kusoo gebagabaynaa weydiye dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar xuseen cabshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan barnaamijteena soo socda ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daandure markana qodobbadii wararka caalamka ugu weynaa aan weydiiye caasho ibraahim aadan inaynu u dulmarto aad iyaad u mahadsantahay falastiin soomaaliya waxa ay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga kaalmeeyo dibudhiska iyo ammaanka oo aysan u noqon oo aysan dib ugu noqon colaadii daashatay sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa kulanka soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay london afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu sheegay khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump inuu ahaa sida hadalka loo dhigay mid aad waxtar u leh mahadsanid caasho markana dhinacii heesaha codka shimaale axmed shimaale iyo heestii shamsa
dengay hoggeeduna sharad baan ku kalay guri waana ku shaka lahay sheekaba ujeedale ishaxnaa dengay hoggeeduna sharad baan ku kalay guri waana ku shaka lahay shamisoyaduyada waa mantayu shalay iyo shima waxay dhacay wakhtigaan shamareerdhigay kala shilay aadmiga la shiribay xaqiga dayaxshadka muuqiyo guudkiisa lagu shiray shacgaduudka waa beri shukriga la badiya sheeg sheeg warkiisana shalow yuusan kugu ridin aabahaa sharaftiisa door sheekadeenu ha ahaad sheekeeye kaa sheekeeye washarta sheegaa kaa sheega sheear kaa sheekeeye halla sheekaysan sheega sheegaa kaa sheega sheego sheekadeenu ha ahaato kuu sheekeeye kaa sheekeeye halla sheekaysanee
kaasi shimaali axmed shimaali heestaasi shamsa waxay gabagaba u tahay guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga e v o oo idinkaga imaanaysa magaalada washington intaan mar kale kulmayno waxaan aniga iyo falastiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kala shilay aadmiga la shidibay xadiga dayaxshadka muuqiyo guudkiisa lagu shiraysacgadudka waa beri shukriga la badiya sheeg sheeg warkiisana shalow yuusan kugu ridin aabbaha sharafkiisa dhowre sheekadeennu ha ahaato uu sheekeeye kaa sheekeeye waxata sheegaa kaa sheega sheehar kaa sheekeeye halla sheekaysan uu sheega sheekaa kaa sheega sheeko sheekadeennu ha ahaato kuu sheekeeye kaa sheekeeye halla sheekaysanine